habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddan caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa habeen jimcaha bisha julaay ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatankana waa sideed waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggana v o a somaali com caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno ammaanka muqdisho iyo caqabadaha jira
dee mar haddii isbeddel dhaco oo isbeddel waddanka yimaado waxaa aad u dabcahaya hay-adihii dowladda oo amniga qaabilsanaa oo iyagu ku xisaabtamaya kolley waa lagu beddelahayaa xilgudasho la'aanta booliska iyo habacsanaanta iyo maamulkooda oo aanan hagaagsanayn iyo khibrad daro ay isku darsadeen ayaa loo aanayn karaa oo la dhihi karaa
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan boqolaal kun oo muslimiin ah oo maanta istaagay banka carafo iyo warbixinno ku saabsan diyaar garowga ciidda
maanta waa yoomul carafa lagu magacaabaa waa maalmihii alla abuuri maalmaha ugu fadl badan yoon markii layidhaah ayaamaha ilaahay abuuri waa maalintii ugu fadl badnayd waa maanta oo yowmu carafa lagu magacaabo shalay waxaan ka soo tagnay magaalada mako yowmu tarwiya lagu magacaabaa waa siddeedaad xalay waxaan ku soo hoyinay meesha lagu magacaabo mino
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegaysan doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacalladeeda ayaa maanta istaagay banka carafo iyagoo gacmaha kor u taagaya ilaahayna baryaya gudanayana mid ka mid ah rukunnada ugu muhiimsan uguna dambeeya acmaasha xajka boqolaal kun oo muslimiin oo rag iyo dumar ah ayaa waxay istaageen dooxada saxaaraha ah halkaas u ahayd halkii uu ka jeediyey nebi moxamed nabadgelyo in naxariis korkiisa ha ahaatee khudbaddiisii ugu dambeysay ee uu ugu baaqay muslimiinta midnimo iyo isjacayl muslimiin badan oo la qushuucsan cibaadada maalintan ayaa la arkayay iyagoo ilmeynaya buurta carafo oo qiyaastii labaatan kilomitar bariga ka xigta magaalada barakaysan ee maka ayay xujaayadu tagaan aroorta hore ee maalintan carafo waxaana halkaasi ay joogaan ilaa iyo gaboldhaca xajka waxa uu ka mid yahay shanta tiir ee islaamka waxaana laga rabaa qof walba oo muslim ah oo qaangaar ah oo awoodo inuu tago in uu soo guto hal mar noloshiisa sanadkan sacuudiga ayaa u ogolaaday hal milyan oo qof inay gutaan xajka waana tiro kalabar ka yar tiradii markaasi ka qaybgeli jirtay ka hor xanuunka covid sagaal iyo toban ee saameeyey sannadihii lasoo dhaafay istaagga banka carafo ee xajka sanadkan ayaa waxa uu ku soo aaday maalin jimcaha oo muslimiinta u ah maalinta ugu qiimaha iyo sharafta badan maalmaha toddobaadka markab kuwa dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada badda ee boqortooyada ingiriiska ayaa horaantii sanadkan waxa uu ku qabtay markab sida gantaalo iiraan ka yimid gacanka cumaan sida ay sheegeen saraakiil iyagoo tilmaamay go-doominta inay caddayn u tahay taageerada tehraan ay siiso fallaagada xuutiyiinta yeman ee ku sugan dalkaasi ay colaadu ragaadisay bayaan ay soo saartay dowladda britain ayaa ahaa mid cajiib ah oo ay ku sheegtay inay bixisay qaar ka mid a natiijooyinka ugu xooggan ee hadda la sheegay in tehraan ay ku hubeynayso xuutiyiinta ka dhanka isbaysiga milatari ee sacuudiga uu hogaamiyo oo wata hub casri ah oo si qarsoodi ah loogu soo mariyo gacanka farisa safaaradda u k ee imaaraadka carabta ayaa ku tilmaamtay qabashada gantaalada ceerka iyo matoorada loo adeegsado gantaalada dhulka laga soo rido inay tahay markii ugu horreysay ee markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda britain uu dhex u galo markab sida hub casri ah oo ka yimid dhinaca waddankaasi iiraan xisbiga islaamiga ee dalka tunisiya ee inhada ayaa shalayto si adag wuxuu uga dooday eedeymaha lacag laysdabamarigay iyo maalgelinta argaxisanimada kadib markii bangiga dhexe ee dalkaasi uu xayiray xisaabaadka bangiyada ee dhowr ka tirsan saraakiisha sare ee xisbigaasi afhayeenkii hore ee baarlamanka tunisiya rashiid al kanwushi oo ay isku dhaceen madaxweyne qays saciid ayaa ka mid a dadka la xanibay akountiyadooda taasoo mas-uuliintu ay sheegeen in lala beegsaday kuwa looga shakisan yahay in xiriir ay la leeyihiin hay-ad samafal oo lagu magacaabo nama tunise afhayeenka inhada cimaad kamiri ayaa waxa uu eedeymahaasi ku tilmaamay dhoolo tus balaayo maleeg ah oo looga dan leeyahay in lagu weeciyo dareenka raa'yil caamka ee dhibaatooyinka dhaqaale iyo siyaasadeed ee ka jira tunisiya iyo bandhigidda xisbiga inhada in uu yahay mid khatara warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas sidaa warkaba aad ku maqlayseen boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacaladeeda ayaa waxay maanta istaageen banka carafo iyagoo gacmaha kor u taagaya ilaahay baraya gudanayana mid ka mida rukunada ugu muhiimsan uguna dambeeya acmaasha xajka boqolaal kun oo muslimiin rag iyo dumar ah ayaa waxay istaageen dooxada saxaaraha halkaasi oo ahayd halkii uu ka jeediyey nebi moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee khudbaddiisii ugu dambeysay ee uu ugu baaqay muslimiinta midnimo iyo isjacayl wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo ka mid ah xujaayada sanadkan ayaa maalintan iyo ahamiyadda ay leedahay wuxuu ka waraystay sheekh maxamed nuur cabdiraxmaan maxamed
waxaan ku sugunahay bannaanka caarafo maanta waa saqaalaad xajku waa rugnan oo min arkaanil islaami ka mid e xajkii cumrada waa waajibaan waxayna ku waajibaan ruuxa muslimka hal mar basay ku waajibaan cumrigiisa intii la egyahay wixii hal makaa marka ka dembeeyo waa cunsuno inuu la yimaado fadaa'iluu la timaado maanta waa yoomul carafa lagu magacaabaa waa maalmihii alla abuuray maalmaha ugu fadl badan yoon markii layidhaah ayaamaha ilaahay abuuri waa maalintii ugu fadl badnayd waa maanta oo yowmu carafa lagu magacaabo shalay waxaan ka soo tagnay magaalada mako yowmu tarwiya lagu magacaabaa waa sideedaad xalay waxaan ku soo hoyanay meesha lagu magacaabo mino oo tarwiyad aan ku timid duhur iyo casar iyo maqhrib iyo cisho iyo salaaddii subax meeshaan ku soo dukunnay saaka markii salaaddii aan dukunnay saqaalaadka ahaynaan ka soo baxnay waxaan u soo baxnay dhanka bannaanka carafo lagu magacaabo dhankii bannaanka caarifaan hadda taaganahay weliba bartankeed meesha alla ku magacaabay waa maalin ajaa'ib fara badan leh maanta weliba waxaan leenahay waa laba ciidood waa yowmul jumca oo sayidul ayaami lagu magacaabay rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo yowmu carafa oo rasuulku ku magacaabay khayru yowmin dalacat fiihi labadoodaba ku magacaabay marka saa daraaddeed waxaan leenahay muslimiinta haniya-an marii'an ogaadin wanaagsan acmaasha dhammaantooda allaha naga aqbalo kuwa mar kasta daacad ilaahay u soo lallaabto awaabiinayna allah naga yeelo maanta marka wax bani'aadan soo kooba ma aha wax bani'aadan afkiis ku soo aruurina ma aha way ka far badan tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi ruuxii la yimaado xajka maa xajka oo mabruurka oo lagu baarafalay abaalmarintiis ma aha ilaa janno un wey marka xajka mabruurka waa xajka shuruuda oobsaday oo arkaanta dhammaanteeda la yimid wixii xumaan dhammaanna ruuxu saaxiibkiisa ka fogaaday xajul mabruura lagu magacaabaa abaalkiisna waa janno um abaalkan ilaahay siin maayo riwaayo kale wuxuu ahay ruuxii rafas iyo fusuuq aan la imaanin maanta waa laabanayaa maalinta gurigiis aadayo ka yowmin waladatu ummuhu maalintii hooyada dhashisay oo la mid eh oo nadiif ee dembi la-aan oo ku gadoomaya marka muslimiinta dhammaan wixii soo xajiyey kheyr waxaan ku boorinaynaa acmaasha shuruuddooda arkaantood inay waardiyeeyaan xumaanta ay ka fogaadaan dacooyinkana ay farabadiyaan maxaa yeelay waa musaafiriin docdood waa mustajaabo waa yowmuuljumca weliba bacda salaati duhriyaan joognaa ducadu waa mustajaabo yowmu carafaan ku sugunnahay ducadii waa mustajaabo marka saa daraaddeed islaamka dhammaan mashriq maqhrib wixii yimid waxaan ku boorinaynaa dacooyinka ay adkaarta inay badiyaan wixii xumaan ay ka fogaadaan ayna isnacafiyaan
maanta carafay tahay meeshaan joognaa waa bannaankii carafa marka maalmaha dhiman iyo waajibaadka iyo waxyaabaha xujayda tahay inay sameeyaan maanta ilaa maqhribkii laga gaaro waxaan ku sugnaanaynaa oo waajib ah bannaanka caarafa inaan ku sugnaano oo qoraxda ilaa marka gaduudka oo ka baaba'o inaan ku sugnaano waa waajib quruuba shafa kadib waxaan u raranaynaa inshaa allaahu musdelifo meesha lagumaan u guuraynaa meesha maqhribkii iyo cishihii oo jamcu ta'khiir aan ku dukunaynaa cawdan meeshaan seexanayna haddii ilaah yidhaahdo dhagaxaantii barri laguuran lahayn meeshaan ka qaadanayna ruux walooba toddoba dhagaxu ka aruursanayaa salaad subax kadib waa maalintii ilaahay ku magacaabay yowmuulxaji alakbar waa maalintii xajka weyninka badnaay oo tobnaadka waxaan samaynaynaa xaajiga lagu waajibinayaa kow jamratulcaqiba inuu tuurto waajibka labaadna waa inuu tanti xiiro amba gagaabiyo waxaana u fadlo badan xalqiga muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin alla qur-aanka ku magacaabay rasuulkana saddex jeer uu u duceey ruuxu marka xiirtay ruuxu gagaabsadan hal maruu u duceey marka muhiimaddeeda waxay ku tusinaysaa in la xiir inay fadlo badan tahay kadib waxaan aadaynaa xaramkii tawaafkii todobada jeer dawaafilfaadiyaan la imaanaynaa labadii rakacadoodoo rakactu dawaafka meesha ku dukanayna maqaamu ibraahiim saabtintaa kadib safi mar waa la aadayaa todobada jeeraa lala imaanayaa xaajiga marka intaa haddii la yimid waa xalaalowayaa wixii ka dambeeyo isagoo muxrim aan ahayn oo xalaal oo camaasha dhammaan la imaanaya
marxaladda soomaalida ay sanadkan ku xajinayaan amniga sida loo adkeeyey iyo waxyaabaha kale ee intii aad joogtay aad kula kulantay maka iyo madiina maasha allah baarak allah fiik waxa sanooyinka faraha badnaa aan soo marnay waa xajkii saddexaad hadda aan ku soo laabanayo meelaha la dejinaayo xagga dhowaanta xaramka loo dhowaado iyo xagga amniga iyo nicmada loo sugaayo kuwii hore ma aan ahayn laakiin sanadkan waxaan leenahay aad iyo aad xaramkaan loo dhowanahay labada dhinacba kii madiinin waa u dhowayn kan haddana waa usii dhownahay amniga iyo wax kastana dhammaan waa taam wax hadda ziyaado maan arkin nicmada unbaa xaajaalka hadda camaashooda ay ku gudanahayaan marka waxaan leenahay insha allah wixii kasii dambeeyeen inuu amniga iyo nicmada faraha badan aan noo sugnaadano dowlo oo cadaalad oo kitaabka iyo sunnada nagu xogaamisana ilaahay noo dhalin waa ku alla barinayna insha allah
kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal sheekh maxamed nuur cabdiraxmaan maxamed oo u waramayey wariyaheena xuseen xasan dhaqane halkaad weli nagala socotaan waa washington habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale si ka duwan sanadihii hore ciidda sanadkan ayaa dad badan oo muslimiin ah ay ugu soo aaday iyaga oo ka soo kabanaya saameynta xanuunka covid sagaal iyo toban iyo qiimo koror ka dhashay dagaalka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain soomaalida waxaa usii dheer sanadkan abaare baahsan oo halis ku haya nolosha malaayiin qof wariyaha v o a cabdicais barrow ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo diray muqdisho
sanadkan waxay soomaaliya ciidda carafo ku soo aadaysaa dalka oo ay ka jirta abaartii ugu adkayd ku dhowaad afartan sano in ka badan toddoba milyan oo soomaali ahna ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobe soomaaliya oo horey ula tiicaysa abaaro soo laalaabtay iyo saameyn dhaqaale oo ka dhalatay xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa haddana waxaa si gaara u sii taabtay saameynta afrika ay ku yeesheen dagaalada ka socda dalka ukrain oo ku qaaliyeeyay qiimihii saliidda iyo qamadiga waxyaabaha aadka hadda qiimahooda uu u kordhay waxaa ka mid ah saliidda burka baastada iyo qamadiga oo ku dhowaad labalaab kordhay qiimihii la iibin jiray taas oo aysan tahli karin inay iibsadaan ku dhowaad saddex milyan oo barakacyaal ah iyo qoysas sabool oo ku nool magaalada muqdisho garaad ciise sheekh cumar waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool caasimadda soomaaliya waxa uu bulshada ugu baaqayaa in la isku samafalo maalmaha ciidda oo si gaara loo taageero qoysaska jilicsan sida wada ognahay qiimaha maciishada raashinka aad iyo aad ayuu sare ugu kacay maalmihii dambe dad fara badan oo abaaraha haystaan gobolada soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa ku nool dad fara badan oo kasoo barakacay beerahoodii iyo goboladii ay deganaayeen waxaan u diri lahaa fariin ah dadka in ay isu gargaaraan iyadoo maalmihii khayrka faraha badnaa ee carafa lagu jiro ummada soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaantiin isku gargaara dadka masaakiinta ee dhibaataysanna ha la caawiyo si raxmadda ilaahay subxaana watacaala ay noo wada gaarta dhammaanteen dadka ka faallooda dhaqaalaha soomaaliya ayaa qaba in dhowr bil ka hor siyaasaddii la xiriirtay doorashooyinkii lagu muransanaa ay kiciyeen qiimaha maciishadda maadaama siyaasaddu ay sal u tahay jaangoynta nolosha haddana waxa ay qabaan in hadda loo baahan yahay in dowladdu ay aragti ka yeelato nolosha qaaliga sii noqonaysa ee muqdisho sida uu sharaxayo cali maxamed cismaan oo bartay dhaqaalaha cabdicasiiso waxaan isleeyahay waxyaabaha keenaya in maciishadda cirka isku shariirto oo sicir bara dhaco aad ay u badnaan karaan balse midda ugu muhiimsan waxay tahay sidaan dalka shalay doorasho ayaa ka jirtay ganacsato fara badan cabsi ayay qabeen doorashadaas isjijiidka ka dhalan kara in laysdagaali karo siday wax noqon karaan cabsi badan ayay qabeen wax maalgashi ah maysan samaynaynin dhinaca kale wax kaashfalow ah oo imaanayay dalka ma jirin qof walba kisteeda way seefgaraysatay taana waxay sababtay shalay in shaqo la-aan fara badan ay jirtay oo laga cabanaya sida ay wax naqon doonaan iyo hubaaltilcada macnaha siyaasadda gashay marka tii waa laga soo gudbay alxamdulilah dalkii doorasho ayaa ka dhacday si nabad ayaa xukunka lagu kala wareegay haddana qof waliba oo shalay cabsi qabay ganacsiga xaggiisa wuxuu hadda isku dayay inuu ganacsigii dib u maalgashto lacagihiisii businesskiisa oo furfuro shaqala-adii shalay laga cabanaya marka ma jirto laakiin taa bedelkeeda waxaa dhacay wax la yidhaahdo in uu dhumo barjason bowerki amba sicir barar uu dhaco oo maciishadii ay cirkaas kusii shariirto waa midda hadda taagan marka taas waxaa lagu dawey karaa aan isleeyahay in dowladda iyo ganacsatadu ay wada fadhiistaan oo barayska ugu macquulsan ee markaa la saari karo shacabka ay ka wada hadlaan si macnaha suuqa u xasilo oo sicir bararka iyo shaqala-ada ay isugu miisaanaadaan guud ahaan sicir barar iyo shaqo la-aan waa laba cadow oo iska soo horjeeda qaababka lagu daweeyana oo la yaqaanana waxaa ka mid ah marka oo shaqo la-aan ay jirto dowladdu waxay isticmaashaa wax la yidhaha expansionary method oo waxay bangiga dhexe wuxuu sameeyaa in interest rateska uu hoos u dhigo si lacaga fara badan loo daynsado investment iyo maalgashi ganacsatadu ay u sameeyaan meeshaana shaqaalo fara badan ay fursad ka helaan ay ku shaqeeyaan sida ay sheegeen dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobay dalkan ku yaala geeska afrika waxaa ka jira xaalad adag oo nololeyd iyadoo dunidu ay ku foogan tahay colaadda yukrain macluusha yemen iyo dhibaatooyinka syriya laakiin abaarta hadda ka jirta soomaaliya ayaa ah tii ugu darnayd ee soo marta ku dhowaada fartan sano haddiise aysan helin garab qoysaskan badan ee jilicsan ee ku nool magaalada muqdisho maalmahan ma noqon doonaan kuwa dareemi doona farxadda ciidda ee loo dabaaldegayo cabdicasiis barrow v o a muqdisho
meelaha laga dareemay saameynta dhaqaale ee abaarta iyo sicir bararka waxaa ka mid a magaalada boosaaso ee puntland wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta noo soo dirtay
iyadoo lagu guda jiro u diyaargarowga munaasibadda ciidu adxa ee fooda ina ku soo haysa ayaa suuqyada kala gedisan ee magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso waxaa xilligan laga dareemayaa hoosudhac ku yimid ciiddan dukaamaysigii ay dadweynuhu ugu diyaargaroobayeen munaasibadda ciidda qaar ka mida dadweynaha iyo ganacsatada ayaa v o a uga warramay dareenkooda ku aadan u diyaargarowga ciiddan anigoo magacaygu hajweeriye maxamed xasan kana tirsan dadweynaha magaalada boosaaso sanadka ciidku aad buu wanaagsan inkastoo magaalada boosaaso dadkeedu aad ay u yaryihiin xaalado kale oo kala duwanna ay jiraan haddana waxaan ka adeeganaynaa carwooyinka ugu muhiimsan magaalada ciidkii wallaahi dadku way wada joogeen horeeto oo bulshada buuq iyo sawaxan aadna waa looga qayb qaatay tan kale tan waxay kusoo beegantay xilli ay dadku xagaabax ku maqan yihiin ciidankan suuq waa aragtaan oo waxaa ka jira mataqaanaa inay meelaha isbeesyo badan ay bannaan yihiin oo dadku aad aysan ugu soo wadaadeg magacaygu waa kulmiye maxamed maxamuud ciidan iyo ciidihii hore wallaahi ciidan waxa waaye aniga hadda waa imi ya hal shaar baa qaadanaya bis wax kale ma haysto ciidan wallaahi waa haddii leego xagga dakhliga macnaa inkamka wallaahi aad iyo aad buu yaryahay qof iidaaya ma laba hadda suuqa waa ujeedaa macnihi suuqa waagu hore dadku waa la isgarbin jiray gabadha iyo wiilkayo gacal isma ciririyaa lagu jira gacal isma ciririyo halka hoojeeda waa xawaal carooyinkaasna waa iska haawanayaan marka wallahi dadku waa iska dakhliga waa iska yar magaalada sababtu waxaan filayaa inay tahay inay tahay wax la-aan bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirasaaq biraan cabdullaahi wallaahi ciidan iyo ciiddii hore haddaan isma barbardhigo ciidan waxaa ka jira gaabjar baa jira waayo dadkii aad u xagaabaxay hoogaa waxaa jira abaarna waa iska jirtaa ba'asan dee ninkii wax haysto iyo kan wax haysan cusub siya waa cabanayaan waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inuu ilaah abaarta naga saaro dhinaca kale waxaa sare u kac dhinaca qiimaha ah laga dareemayaa suuqyada xoolaha lagu iibiyo inkastoo dekedda magaalada boosaaso ay bilihii u dambeeyey ka dhoofeen xoolo tiro badan oo loo iibgeeyey dalka sacuudiga iyo goobo kale oo ka baxsan soomaaliya faadima yaasiin jaamac v o a boosaaso
dalka jabuuti sida dalalka islaamka ee dunida waxaa loogu diyaargaroobayaa xuska munaasabadda ciidul adxa sidaas darteed magaalada cali sabiix ee ku taalla koonfurta dalka jabuuti waxaad ku arkaysaa suuqyada magaalada dadweyne tira badan oo ku qulqulaya iyadoo dadkaasi ay ka shaqaystaan suuqyadana ay si weyn ay u soo dhoweynayaan ciidda ramadaan muuse oo halkaas tegay ayaa warbixinta noo soo diray
faysal maxamed daayir waayo faysal waa ninkan dee ku arkaya oo bajaaj baad ku shaqaynaysaa dad fara badan baan dee arkaynaa kolba suuqii tegaya magaalada calisabeex baana ku sugannay dabcan bal ka warran faysal marka wallaahi maasha allah weeyaan ciiddu waa aad baa loo soo dhoweynayaa dadkuna aad bay u soo tegayaan suuqa annagu haddaan bajaajan lanahay aad bay shaqadeeda u socotaa maalmaha ciidda siba labada cisho u dambeeya aad iyo aad bay u socotaa suuquna waa oror weyn orod weyn kolley rag iyo dumarka waa la kala badan yahay ayaa badan waa la iska ogiyey wallaahi kolleyba waxaan anagu u shaqaynaa waa dumar iyo ciyaal dumarka iyo ciyaalka ayaa u badan suuqa raggu kuma badno hadday soo raacaan awal cali sabeex bajaaj ma jiri jirin laakiin iminka waxaan arkaynaa beryahan dambe dee xoog buu ugu badan yahay gaadiid fiican oo dadka wax u tarayna uu noqday aad iyo aad waa saa weeyaan cali sabeex ilaa halkee baa loo lugeyn jiray iminka qofku laba tallaabo isagoo soconaya birooga imanaya buu soo raacaya lacagtan iska bixinaya aad iyo aad baa loo soo dhaweynaya bajaajyada magaalada markaa dhex mirta magacaaga saddexaad muuse xuseen daawud muuse ka warran halkan iminka waxaan arkayaa dharkiyo dee aad tolaysid oo xaggii dawaarka bal nooga warran dadku wallaahi aad buu u fiican yahay labada ciidood baan horta aad wax uga helaaba annagu labadaa ciidood baan wax ka qabsannaaba marka aad buu u fiican yahay dhulku waa iska nimcad ilaahi wallaahi waa kaas waan wanaagsana shaqada dee si fiican baan u wadnaa waana calisabiix halkan waana calisabiix magaalada calisabiix leedaawa weeyaan marka halkan waxaad fadhidaa iminka suuqii calisabeex weeyaan waa suuqii calisabeex waa intii halbuulayaashii weeyaan waliba meelihii halbuulaha weeyaan magacaygu waa luula cabdilaahi cumar luula bal waxaad ka warrantaa waa kuwan oo dadkeennii dee waa kuwan suuqii xoog ugu badanaya iminka wax la iibsanayo ka warran fiican waan fiicanna waan ciidaynaa ciidan waarag baan leenahay dadku ma sidanay u fara badan yihin waa uu fiicanaya dadku badan yahay sidee wax iniga iibsanayaan uu shaqaynayaa suuqa
waa xaami suuqa haa waa sidaa cumar maxamed maydhana geljira ku maqadheeraa wallaahi waa alxamdulilah rabbilcaalamiin dhulkan waa la iska fiican yahay si fiicanna waa luusana ciidda dadkuna si fiican bay iskaga soo baxeen inkastoo suuqu iska yar adiga wallahi iska waa caafimaad alxamdulilah rabbilcaalamiin wallahi maanta waa aad bay dadkuna soo baxeen waana magaalada calisabeex waa magaalada calisabiixa adhigina adhig adhigii qalitaankuna adhig aad buu noogu yimiday oo miskiinadda saaka si fiican bay iyadoo adhigu u soo garay qiimuhuna iska yar adkaadee iska ficna adhiguna wallaahi iska ficna alxamdulilah maanta rabadaan muuse jaamac v o a magaalada calisabeex jibuuti
suuqada xidhigaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa iyana waxaa laga dareemayaa gaabis dhinaca ganacsiga ee sanadkan inkastoo dadku ay faraxsan yihiin oo ay ciidda u diyaargaroobayaan wariyaha v o a axmed nuur yogol ayaa warbixintan noo soo diray suuqyada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa laga dareemayaa dukaamaysi xoogan oy dadku ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidul adxa dukaamada dharka lagu gado goobaha macmacaanka lagu sameeyo ayaa ka mid ah goobaha aadka mashquulka u ah qaar ka mid a qaxootiyada soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay v o a ooga warameen diyaargarowga munaasabada ciidul adxa magay waa cali xasan ibraahim maasha allahu aad iyo aad baan u diyaargalownaa ciidda ciidul adxa ciidweynay maasha allahu aad iyo aad baan maartan u diyaargalownaa ka waran caliow waxaan joognaa suuqa weyn ee xerada qaxootiga ifo waxaa ii muuqda dad fara badan oo u diyaargaroobaya ciidda sida waalidiinta iyo caruurtooda oo markaasi dhar gadanaya si ay ugu ciidaan maasha allahu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama ay tahay ciidda islaamka ciidul adxa aad iyo aad baan annagana u faraxsanahay saad u jeedo sida haweenka caruurta oo kale iyo waalidiinta dhammaan dadka sicirbarar iyo wax walba ay saameeyeen beryahan aadna ma artay dad cusub oo tabaalaysan ay usoo qulqulayaan waxaan ka codsanaynaa umada muslimiinta meel ay joogaan inay soo caawiyaan ma artay ay ilaahay dartiisa usoo caawiyaan taas waan ka codsanaynaa insha allah bismillaah anigoo ah khatra ibraahim cumar oo ku nool xeryaha qaxootiga waxaan soo dhoweynaynaa ciidda aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa ciid wanaagsan baan leenahay waan u diyaargarownay maasha allah waa farxad waa ciideennii xeryaha qaxootiga waa laga diyaargaroobay ilmaha iyo waalidka si xawli ay isu daba socdaan maasha allah ciidda waan soo dhoweynaynaa ciidan ciideedana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa nabad iyo nimco iyo badhaadho inuu ilaahay nagu gaadhsiiyo soomaaliya oo nabad haddaan nahay waalidiinta qaxootiga waan diyaar garownay qof walba ilmihiisuu gacanta wataa ciidaanu diyaargarownay waana soo dhoweynaynaa meel walba oon joogno waxaan leenahay ciid wanaagsan muslimiintana marka qadra ka waran dareenkiina ku saabsan u diyaargarowga ciidul adxa waxaan joognaa suuqa weyn ee xerada qaxootiga ifo waxaa ii muuqda waalidiin ilmahooda gacmaha wata sidoo kale waxaa mashquul ka jira goobaha macmacaanka lagu sameeya aad bay ciidda farxad u tahay waana soo dhoweynaynaa adhigaa la gadanayaa maxaan ku dhaha dharkaa la gadanhayaa ilmuhu waa maasha allaahu waan farxasannahay dhammaantanno maasha allahan leenahay ciidan ciideedana khayr iyo nimcaan filanaynaa insha allah nabad meel walba way camiran tahay goobihii cilaanka macmacaanka aad baa loo adeeganayaa maasha allah farxad baa muuqata magacaygu waa cabdiraxmaan xasan maxamed oo ku nool xeryaha qaxootiga alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa maanta kale ilaahay nagu soo gaarsiiyey ciidul adxa annagoo nabad qabna oo caafimaad qabna waan u diyaargarownay carruurtii baa loo labisayaa dharkii ciidda loo gadayaa waa la faraxsan yahay waalid iyo walaal iyo carruur dhammaan marka insha allahu tacala ilahi subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad nagu gaarsiiyo iyo nabadgelyo iyo bashbash iyo irwaaqo iyo ciidaha kale oo soo socda insha allahu tacaala bismilah magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan oo ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga ifo waxaanu u diyaargarownay maalinka ciidul adxa ciiddii weynayda islaamka ayaannu u diyaargarownay waannu faraxsannahay boqolkiiba boqol baannu faraxsannahay farxadda annada lama soo koobi karo waxaana ilaahay ka baryahayaa ciidan ciiddeeda inuu nagu gaadhsiiyo nabadgelyo bashbash iyo barwaaq annaga iyo carruurahaannagii iyo haweenkaannagiiba waannu ciidaynaa dharkii baannu gadanaynaa ubaxyadii baannu gadanaynaa agabkii carruuruhu ay ku ciyaarahayeen baannu ciyaaladii u iibinaynaa farxad baannu ku dabaashaadaynaa ciidan ayaa waxay labadii ciidood ee ka horeysay ee ciidul adxa ay uga duwan tahay iyadoo ciidahaasi uu saamayn ku yeeshay cabuqa covid xerooyinkan qaxootiga dhadhaab sidoo kale waxay ciidan ku soo aaday xilli sicir barar baahsan uu ka jiro xerooyinkan qaxootigaee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootigaee dhadhaab haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka afaaqidaada toddobaadka waxaa muqdisho noogu soo diyaaray si oo soo jeedinaysaa seenab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku eegayno guud ahaan falalka amni darrada ee maalmihii ugu dambeeyey ku soo kordhaya magaalada muqdisho iyo caqabadaha ku horgudban amniga caasimadda muqdisho inuu hagaago haddaba xukuumad la'aanta dalka ka jirta ma loo sababayn karaa habacsanaanta amniga maxaase xal u ah caqabadaha nabadgelyada waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya mudane ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya cabdi barre jibriil siyaasiga bashiir macalin cali iyo garyaqaan sare daktar mukhtaar nuur abuukar horeyna u soo noqday xeer ilaaliya ku-xigeenka qaranka dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horreyso haddii aan ku bilaabo cabdi barre maxaa sababay falalka amni darrada magaalada muqdisho in ay kordhaan xilli isbeddel siyaasadeed uu waddanku galay bismillahi raxmaan raxiim mukhtaar iyo iyo bashiir waa salaamaya iyo seynab iyo dhegeystayaasha shawm soomaaliyeed waxaa kordhiyey waxaa weeye muhiimadda u muhiimsan waxaa weeye haddee mar haddii isbeddel dhaco oo isbeddel waddanka yimaado waxaa aada u dabcahaya hay-adihii dowladda oo amniga qaabilsanaa oo iyagu ku xisaabtanhaya kolley waa lagu bedelahayaa maxaad hadda wax u qabanaysaa maxaad u soconaysaa maxaad u ordaysaa maxaad ku dhimanaysaa dhaqankaasaa soomaalidu taqaan laakiin adduunku mar haddii de isbedel dhaco isma bedelaan hay-adaha amnigu isma bedelaan xukuumaddii markaas shaqaynaysa isma bedelaan wax walba waxay ku xiran tahay wadaniyad iyo dadnimay ku xiran tahay marka meesha waxaa ka muuqata shacabka soomaaliyeed dhibaatada haysata waxa weeye hay-adihii amnigu markii horeba dabacsanaa oo waxay ahaayeen la ogaa in haddana meeshii ay isdhigahayaan leeyihiin kolley adaa lagu bedelhaya lagugu soo maqan yahay waxba ha isdhibin marka midda ugu can waxa weeye waa habacsanaanta hay-adaha amniga oo markii horeba aan tayo iyo qiimo iyo waayo aragnimo aan lagu keenin mana ayna ku xisaabtamin dee dowlad baa timide dowladdaanu intay cagaheeda ku istaagayso xukuumaddii la dhisahayo waajib wuxuu ka saaran yahay hay-adaha amnigu sidii ay u shaqaynayeen inay u shaqeeyaan oo dadkan iyo dalka amnigiisa ilaaliyaan oo shacabka amnigiisa ilaaliyaan taasaa marka meeshii ka maqan bashiir maxaa kordhiyey falalka amni darada ah ee ka jira magaalada muqdisho
waa mahadsantaha zaynab abuukar akhyaarta barnaamij ka qeybgelayso xildhibaan hore cabdi barre iyo xeer ilaalihi mukhtaar nuur waa idin salaamay iyo bahda v o a dhammaantiin zaynabey arintan falalka amni darada ee soo kordhay muddooyinkan dambe looma aaneyn karo xukuumaddii oo aan weli la magacaabin sababtoo ah amniga shacabka waxaa mas-uul ka ah booliska sidaas darteed xilgudasho la-aanta booliska iyo habacsanaanta iyo maamulkooda oo aanan hagaagsanayn iyo khibrad darro ay isku darsadeen ayaa loo aaneyn karaa oo la dhihi karaa amni darrada soo kordhaysa maalmahan taas ayaa mas-uul ka ahaa la dhihi karaa zaynabey marka xukuumadda magacaabideedii weli waktigii ayaa la haystaa oo broseyska ayay ku jirtaa laakiin marka la yidhaahda arrinta amniga sideeda bannaanba amni waxaa mas-uul ka ah gaar ahaan amniga shacabka waxaa mas-uul ka ah booliska ayaa mas-uul ka ah xilgudasho la-aan ka jirta laamaha booliska iyo saldhigyada ilaa kan ugu sarreeya ilaa kan ugu hooseeyo ayaa la dhihi karaa ayaa kordhisay amniga amni darrada meesha ka jirto maxaa yeelay haddii ay si wanaagsan u shaqayn lahaayeen laamaha amniga gaar ahaan booliska ma jiri lahayn amni darada oo maalmahan zaa'idka u soo korortay waa mahadsan tahay xilli doorasho ayuu wadanku ka soo baxay dad badanna waxa ay rajo ka qabeen in wax badan iska bedeli doonaan ee xasiloonida guud ee wadanka haddana waxaad moodaa in habacsanaan dhanka amniga uu muuqdo maxaa arintaasi ugu wacan baad is leedahay amaba keeni kara doctor mukhtaar waa idin salaamayaa saynab walaal adiga iyo xildhibaan cabdibare iyo walaalkii bashiir macalin aniga waxaan isleeyahay runtii shacabku waxay filinayeen in isbedel mar hadduu yimaado in islamarkiiba hay-adaha muhiimka ah in wax laga qabto laakiin waxaa isdhahay bal golihii wasiirada xukuumadda iyo dib u habeen lagu sameeyo xasilooni la tartiibiyo dhibaatooyin badan hore u dhaceen fikir in laga fiiriyo in la daraaseeyo qeybaha amniga iyo qeybaha garsoorka fikirkaas iyo arrimahaas mashquulkaasa isleeyahay ayaa laga faa'iideysanaya ayaa habacsanaantaas timid shacabkan runtii waxay filanaya in islamarkiiba in tallaabo la qaado hay-adaha amniga iyo garsoorkaba wax laga qabto cabashooyinka way taagan yihiin oo shacabku way cabanayaan xagga amni darada sidoo kale xaggii garsoorka arrimahaasoo dhanaa taagan oo runtii raba in mar hore wax laga qabto isbedelka marka uu yimaado waxay ahayd isla markiiba dhiig joojin in la sameeyo cabashooyinkii dadkii laga cabanayo oo taagnaay weli inay xilka sii hayaan waxaweyaan arintaas ayaa dabacsanaanta ayaa sababtay waayo ayaga laftigoodu way ogyihiin inaysan meesha ku nuglaanaynin waayo xukuumaddii hore dhacday ayay qeyb ka ahaayeen xukuumaddii uu hogaaminayay maxamed cabdulaahi farmaajo marka la eego waxyaabihii dhacay maalmihii ugu dambeeyey ma lala xiriirin karaa cabdi barre xukuumad la-aanta ee dalka ka jirta maya seynab laguma tilmaami karo waxaa lagu tilmaami karaa oo keliya hay-adihii amniga oo xilkooda gurin waayo iskuma xirna xukuumad xukuumad iyo xukuumad la-aan kuma xisla hay-adaha amniga waajib wuxuu ka saaran yahay xilli kasta ay joogaan ama xukuumad cusub ha timaado ama isbedel ha dhaco inay sidoodii u shaqeeyaan oo hay-aduhu sidoodii u shaqeeyaan oo taliyaasha ciidamadu sidai u shaqeeyaan baa looga baahan yahay waxaa meesha ka muuqata sida bashiir iyo hadda xeeraayuhu sheegeen haddee in walba leeyahay waa lagu bedelhayayo waxba amni iyo waxbaha ka shaqaynin baa meesha ka muuqata marka iskuma xirna waxaa jib ku ah hay-adaha amniga noocay doonaan ha ahaadeen ama dhammaan ciidamada oo dhan waxaa waajib ku ah sidii ay u shaqaynahayeen oo horey amniga u sugahayeen si ka xoog badan inay amniga u sugaan oo dalka maaragtay ee sidaa u hagaan ma ahan oo keliya inay yidhaahdaan waa nala bedelahayaa iyo kanaan magaciisoobin marka kuma xirna xukuumad dhisan la dhisaya iyo waxaa kuma xirna ilaa inta xukuumad la dhisahayo oo hay-adaha dowladdu isbedel samaynhayaan waxaa ciidanka waajib ku ah shaqadooda inay wataan ciidankuna ma aha inuu shaksi u shaqeeyo ama koox u shaqeeyo ciidanku wuxuu u shaqaynaya waa qaran ciidanku wuxuu difaacaya waa shacabkii wuxuu difaacayo marka meesha waxaa ka maqan oo kaaga muuqataba markii horeba dadkan la keenayo oo ciidamada la keenaya ama saraakiisha dad tayadood leh oo aqoontood leh iyo waayo aragnimo ama dowlad yaqaano laguma ma lahayn waa inuu qofku dowladii yaqaanaa waa inuu qofku nidaamkii yaqaanaa dowliga ahaa wuxuu yahay waa inuu yaqaanaa waa inuu og yahay xilkan uu hayo inuusan shaqsi u ahayn qaran iyo ummad inuu u hayo taasaa meesha ka maqan iyo waayo aragnimaa ka maqan iyo nin walba wuxuu leeyahay dee systemkii aan la shaqaynin meesha waa ka baxay alaale jeegada u seexo marka taasaa waxay u baahan tahay sixid u baahan oo xukuumadda imaanaysa hadda ay ka baaran degto xukuumadda hadda imaan doonta oo la dhisi doonaana waa inay kula xisaabtantahay hay-adaha dowladda amni daradan sababta keentay iyo waxa dalka wax looga qaban waayey haddii aan dib kugu soo laabto bashiir waad dhageysanaysaa cabdi bare waxa uu qabaa in xukuumad la-aanta jirta aanay sabab u ahayn dhibaatooyinka dhacaya amaba habaacsanaanta dhanka amniga ka jirta adiga taa ma qabtaa mise si ka duwan taasi baad wax u aragtaa waa mahadsantahay zaynab caqabadda amni darada aada usoo kordhayso muddooyinkan dambe iyo xukuumad la-aanta weli jirta waxba iskama quseeyaan ayaan aniga aaminsanahay maxaa yeelay amni darada soo korortay muddooyinkan dambe waxay soo bilaabatay horaantii sanadkii laba kun iyo labaatan ayay soo bilaabatay iyadoo xilligaas magaalada muqdisho ay ka bilaabatay kooxo abaabulan oo la yiraahdo ciyaal weero oo maafiya ah kuwaasoo u dhisan xaafad xaafad u dhisan oo u diyaarsan inay dhibaateeyaan bulshada inay dhac geystaan inay dhaawac geystaan iyo inay dil geystaan marka caqabadda ama amni darada soo korortay muddooyinkan dambe lamaba dhihi karo doorashada kadib ayay imaatay ama xukuumad la-aan darteed ayay ku dhacda lama dhihi karee waxaa la dhihi karaa waa mid soo jirtay saddexdii sano ee u dambeysay ee xukunka uu joogo farmaajo haddaba amni daradan waxay soo socotay muddo saddex sano ah iyadoo xukuumad jirto ayay soo socotay taliska booliska hadda joogo iyo xukunkii farmaajo oo meesha ka talinayay ayay caqabadan amni daradan iyo ciyaalweeradan iyo dhacan iyo dilkan iyo dhaawacan iyo boobkan magaalada ka jiro ay soo socdeen marka xukuumad ha jirta ama xukuumadii jirin mowduuca ma ahan amniga waxaa mas-uul ka ah hay-adaha amniga qaabilsan oo ah booliska haddaba booliska asaga laftirkiisa ayaa broblem ka jira oo caqabadda qayb ka ah aniga sidaas ayaan aaminsana waa mahadsan tahay doctor mukhtaar bashiir waxa uu leeyahay arintaani waa wax horey u soo socday saameyn ma ku lahaa xukuumad la-aanta haatan jirta adiga taa maxaa ka dhihi lahayd seyna walaal waa ku salaamayaa mar kale iyo sidoo kale asxaabta igula jirto aniga waxaan qabaa fikir saaxiibaday ka duwan waayo dhibaatadan waxaa hadda sababay oo mashaakilkan runtii oo waxaan isleeyahay ama fikir ahaan aan qabaa xukuumad la-aanta iyo kala wareega oo ay ka faa'iideysanayaan dhinac walba hadday noqoto xagga amniga iyo hadday noqoto xagga wasaaradaha iyo dowladda iyo garsoorkaba intaba waayo qolo walba waxay isleeyihiin waxaa imaanaya tiim cusub waxaa imaanaya qolooyin na bedeli doono habacsanaantaas ayaa waajibka oo fikirahaan ay la tahay inay ka faa'iideysanaya dhacayaan haddii shaqayn lahaayeen oo isla xisaabtan uu jiri lahaa waxaan maysan dhicin waayo taliyaashaa loo wici lahaa waa lala xisaabtami lahaa shaqooyinkooda lagu kontrooli lahaa hadda waxaa lagu mashquulsan yahay oo runtii qof walba u cararaya siduu wasiirku noqon lahaa siduu bosishinkiisa uu ku ceshan lahaa siduu qof walba uu ku joogi lahaa siduu ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha cusub oo iskaga gedi lahaa ama xiriir la sameyn lahaa mashquulkaas ayaa socdo sidaas ayaa gaabkan keenay oo runtii sababay in amniga darada magaalada ka jirto iyo xagga garsoorkaasna sidoo kale dhibaatooyinkaas way waxaa shacabka cabanayaan qolo walba waxay u cararayaan inay masajkooda ay joogaan oo ilaarsadaan taasaa isleeyahay aniga cilada meesha ay ka jirto oo shacabkii runtii oo dhibaatada haysato haye cabdi bare seynabey waa run horta habacsanaanta sideeda maxaa keenaya waa wada shaqayn la-aanta dowladda hay-adaha dowladdan wada shaqaynayn anigu waxaan qabaa inayna ku xirnayn ayna ku xirnayn maaragtay muxuu ahaa xukuumad iyo hawsheed ku xiran tahay ee hawshu ay tahay hay-addii amniga oo booliiska ahayd oo u xil saarnay hay-adihii amniga oo xilkoodii aan gudanayn oo saytay aan u gudanayn marka aan kala saarno xukuumad dhismaysa iyo amni aan kala saarno xukuumaddu haddii la dhisahayo xukuumaddii horea joogta oo taagan waxaa jooga hay-adihii amniga horey u shaqeynahayaa jooga hay-adaha amniga marka waxaa laga rabaa inay siday u shaqeyn jireen ay u shaqeeyaan inayna maaragtay muxuu ahaa ayna marna soodi ka dabcin marka khaladka ugu weyn waxa wey waa dhinaca hay-adaha amniga kuma xirna xukuumad baa la dhisahaya iyo xukuumad baa meesha ka baxday kuma xirna waxay ku xiran tahay hay-aduhu amnigu waa inay markasta shacabka u shaqeeyaan waa inay markasta shacabka ilaaliyaan sharaftiisa iyo karaamadiisa ilaaliyaan waa inay amnigii ilaaliyaan hadee haddii qof walba leeyahay horaan u shaqeyn jiro tiimkaan la shaqeyn jiraa meesha ka baxaye waan seexanayaa taas waxa wey waa waxyaabaha hay-adaha amnigu dembiga ku galay oo lagula xisaabtamayo kuma xirna marka muxuu ahaa xukuumad baa la dhisahaya iyo xukuumad la-aan baa wadanka ka jirta kuma laguma xisaabtamayo xukuumaddii ku meelgaarka ahayd way taagantaho way joogtaa ra-iisul wasaara jooga muxuu ahaa hawshii wada marka iskuma xirna shuqulna iskuma le khaladka ugu weyn waxaa iskale hay-adihii amniga oo dalkan u xil saarnaa oo aan la rabin sidii inay u shaqeeyaan siday horey u shaqeynayeen si ka xoog badan xataa inay u shaqeeyaan bay ahayd oo ay dalkan amnigiisa sugaan marka cidda cidda khalad kale waa in la tilmaamaa iyo amni darradu meeshay ka jirto waa in la tilmaamaa aad baa umahadsanta bashiir maxay yihiin caqabadaha ku horgudboon in amniga caasimada uu hagaago wallaahi zeynabey caqabadaha ku horgudboon amniga magaaladan inay hagaagto aniga waxaan isleeyahay taliska booliska oo aan daacad ka ahayn sugidda amniga ayaan isleeyahay ugu weyn iyadoo taliyayaasha saldhigyada la keeno dad oo khibrad ama tayo aan u lahayn shaqada ay qabanayaan ama loo waajibaadka loo xil saaraayo laguna soo xulanayo qabiil kadibna lagu difaacayo mushkiladda ugu weyn oo aan isleeyahay caqabadaha way ka mid tahay waxaan kaloo isleeyahay taliyo dhan oo lagu leeyahay waa taliyihii gobol hebel ee amniga u qaabilsanaa ee ugu sarreeyey oo aan ahayn nin nin khibrad leh ama booliska wax ka yaqaan ama tusaale ahaan laga soo wareejiyey nabad sugid laga soo wareejiyey waxaa arkaysaa nin dhan oo lagu leeyahay taliye gobol waaye ee booliska oo laba kun iyo siddeed iyo toban inta lasoo wareejiyey nabad sugid laga soo wareejiyey loo soo wareejiyey boolis darajooyin laga taxay darajooyin aan sax ahayn laga taxay saddex sano gudahoodna lagu siiyey afar darajo oo waaweyn bilmatel isagoo kabtan aha lasoo wareejiyey gaashaanlaa laga dhigay haddana gaashaanlo dhaxaa laga dhigay haddana gaashaanlo saraa laga dhigay haddana jananaa laga dhigay waa saddex sano gudahood afar darajo nin la siiyey oo markiisa horena taliyo nabad sugid ahaa ee boolis loo diray oo aan tababar loo dirin oo aan seminaar loo dirin ayaa lagu leeyahay ninkaana wuxuu sugayaa amnigii gobolka uu mas-uul ka yaha lagu leeyahay marka marka taliyayaashaas xambaarsan darajooyinkaas oo gacanku rimiska ah waxba kama qaban karaan amniga waxna sooma kordhi karaan al-shabaabna waxba kama qaban karaan ciyaal weerana waxba kama qaban karaan waxaa kaloo ka mid a caqabadaha ciyaal weere abaabulan oo u diyaarsan sida al-shabaabkii oo kale u diyaarsan oo qofka ciyaal weerada xitaa canugii ka dhex baxo xitaa dilaayo sida shabaabka oo kale oo aan la geli kara laga bixi karin saasoo kale mabda ku socdo oo ujeedo guracan leh oo dadka lagu dhibaateynayo ayaa caqabada caqabadaha ka mid ah oo aada moodo yacni inay xiriir dhow la leeyihiin argagixisada inay la leeyihiin marka caqabadaha waxaa kaloo ka mid ah marka daroogadaa ka mid ah fiiri daroogada oo la beeraayo oo laba dhinac sida la sheegay ay beeraan shabaabna ay beeraan dhinaca kaleetana koox hore u joogi jirta xukunka yacni qeyb ka mida ay beeraan weli shaqadeedii ay socoto ayadana saddex sano iyo bar soo socota daroogadaas magaalada ku socotay maandooriyahaas oo lagu caqabadeynayo lagu dhibaateynaayo ummadda soomaaliyeed iyo mustaqbalkooda mugdi lagu gelinayo amni daraday ka mid tahay marka caqabadaha ka horgudban magaaladan amnigeeda inuu hagaago aaday u badan yihiin haba ugu horeyso booliska oo aan daacad ka ahayn ama taliska sare ama midka hoose oo aan daacad ka ahayn in amniga magaaladan uu sugmo doctor mukhtaar waad degaysanaysaa bashiir waxa uu ku doodayaa in amniga magaalada uu hagaago caqabadeeda inay leeyihiin booliiska oo aan daacad ka ahayn sidii dhibaatooyinka jira wax looga qaban lahaa adiga maxaad ka dhihi lahayd hadalka bashiir
aniga taa ma qabo oo waxaan qabaa aniga inay jirto nabaxsanaan baaxsan oo ay ka jirto dhammaan hay-adahoo dhan hadday noqoto fulinta iyo hadday noqoto garsoorka waayo waxaa jiro dadaad fiiriso guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu sameeyey guddi oo backurmis ah oo ka dhigay golihii adeega shaqaalaha inuu racdeyn karo bedeli karo wuxuu doona ku sameynayo amniga waad aragtaa wadankay meesha waxa weyaan xukuumaddii ayaadna usoo jeedin arrimahan hoose hadday noqoto amniga iyo hadday noqoto garsoorka waayo baarlamaanka ayaa hadda la dhisay waxaa dhibna hay-adihii fulinta in la dhiso isbedel lagu sameeyo golaha fulinta wasiirada iyo wasiirkii amniga wasiirkii arrimaha gudaha wasiiradii howlaha iska lahaa arrimaha internalka ayaa ayagana og in reform ku socdo aniga arrimahaas ayaa u sababeyn lahay waayo garsoorka sidoo kale laftiisii waxaa ka muuqdo habaxsanaan waayo guddiyaha la sameeyo oo garsoora oo golo adeega la dhahay waa dembi weyn weeye golo adeega dastuurka wax alla wixii ka hor imaanaya wax kama jiraan weeye way ku dhiirada inuu sameeyo oo shaqaalaha kala bedeshto wasiiradii ay kala baxayaan ayagana sidoo kale shaqaale cusub inay keensadaan ay kala bedeshtaan habaxsanaantan baahsan ayaa ka jirta kala wareegan oo ilaa iyo xukuumadda laga soo dhisayana way soconaysaa haddii taliyaal ciidan iyo reform lagu sameeyo golihii wasiirada lasoo dhiso nin walba wuxuu leeyahay meesha waa ka tegaysaa bal horna ugu sii shaqayso aniga taas ayaan qabaa fikirkaas ayaan qabaa oo xaqiiqada ah
inkastoo ra-iisul wasaaraha cusub uu dhowaan xilka la wareegay cabdi bare lana filayo in uu soo dhiso golihiisa wasiirada dhowaan haddana falalkan waxaay dhacayaan xili marxalad cusub uu wadanku galay ma isleedahay sida dad badan ay rumaysan yihiin in siyaasadii lagu mashquulay halka arrimaha amniga xoogga la saari lahaa amaba culayska laisugu geyn lahaa waa run inta aa sheegtay waa sax waxaan horta ku raacsanahay doctor mukhtaar inta uu sheeg horta waa ku raacsanahay oo khaladaadka oo hadda tilmaamo dhan dalka inay ka jirto haddii la yidhaahdo xukuumaddiibaa isku mashquulsan xukuumaddu waxay ku mashquulsan tahay sharcigii iyo dowladnimadii iyo sidii loo dhisi lahaa bay ku mashquulsan tahay oo haddii markaad xafiiska ra-iisul wasaaraha tagtid mashquulka ka soconaya ma marin kartid taasna waxay ahayd ra-iisul wasaaraha laftigiisu waxay ahayd inuu u yeero taliyaasha ciidamada taliyaha ciidamada taliyaha gobolka banaadir iyo dhammaan saldhigyada u yeero oo yidhaahdo arintan wax ka qabta oo u soo jeensado oo maadaama asagii magacaaban yahay oo ra-iisul wasaarihii dalka isugu yahay ra-iisul wasaaraha la rabay inta uu xukuumadda dhisahayo mar haddii amni daradan u dhacday inuu u yeero dhammaan taliyaasha ciidamada hay-adaha amniga u yeero oo ku cananto oo yidhaahda arrintaanu maxay ku dhacda oo muxuu ahaa muujiyo khaladaadka uu jiro dhibka haddana jira waxa weeye dee haddii ninka taliyaha aho ama taliya boolis ha ahaado ama mid amni ha ahaado ama mid gobol degmaha jooga ha ahaado hadday ogaan lahaayeen haddii waxaan ay qabteen lagula xisaabtami lahaa oo sharci la geyn lahaa ay ku xisaabtami lahaayeen gadaal bay ka biqi lahaayeen waxaad moodaaba sharciga inaan lagu dhaqmin oo cid sharcigii ka baqaysa waxaa laga baqaa waa sharciga taliyo ciidan lagama baqo ra-iisul wasaare lagama baqo madaxweyne lagama baqo waxaa laga baqaa waa sharciga sharcigii baad waxaad moodaa nin walba inta iska laalay suu doona u dhaqmayo taasaa marka waxay keenaysaa habacsanaanta haddii taliyaha ciidanka ama taliyaha booliiska ama taliyo saldhig ama hay-adaha amnigu ogaan lahaayeen khaladaadka ay galeen in lagula xisaabtamayo oo maxkamad lagu geenayo hadday ogaan lahaayeen waxaanu ma dhaceen mar haddee ayna sharcigeeda aan la ixtiraamaynin dee nin walba seenabay siduu doono u shaqaynayaa marka ra-iisul wasaarahay ahayd inuusan keliya ku mashquulin culayskan hadduu arkay dalkii oo amni dara ka dhacday oo dhibaata ka dhacayso inuu u yeero oo la xisaabtamay ahayd hay-adaha amniga ahayd taasna meeshay ka maqanta
mas-uul kasta oo yimaada waxa uu ballan qaada bashiir in muddo sanad io bar ah uu kusoo afjari doono amni xumada wadanka ka jirta haddana midna kuma guuleysto ma kula tahay in dowladda cusub ay ku guuleysan doonto ballanqaadkeeda ah in ammaanka ay wax ka qaban doonto
ha seenabey aniga waa aaminsanahay in xukuumaddan cusub uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khibrad siyaasadeed iyo waayo aragnimo isku darsaday oday soomaaliyeedna ah amnigana wax badan ka yaqaano shabaabna hore ula dagaalamay deegaano badanna ka xoreeyey inuu ku guuleysan karo muddo laba sano ah waan aaminsanahay amniga wax badan inuu ka bedeli karo waa aaminsanahay madaxweynaha maalin dhaweyd waa hadlay wuxuuna sheegay al-shabaab in markaan awoodooda inaan la dhimi doonin laakiin la cirib tiri doono ayagoo dhanba xilliga istaraatiijiyadda hore ay ahayd awoodooda in la dhimo in yacnii dhaqaalahooda la dhimo laakiin hadda istaraatiijiyadda cusub ee madaxweynaha ay tahay shabaab laba sano in lagu soo gebagabeeyo lasoo afjaro laga tirtiro geyiga soomaaliyeed oo dhan in laga tirtiro rajo weynaan taas ka qabaa isagoo madaxweynaha caddeeyey sheegay in al-shabaab loola dagaalami doono saddex jiho lagala dagaalami doono dhinaca fikirka lagala dagaalami doono afkaarta diinta ee naga xadeen laga soo celi doono dhinaca dhaqaalaha lagala dagaal lagala dagaalami doono dhinaca milatarigana lagala dagaalami doono marka aniga waxaan isleeyahay waxaa xal u ah caqabadaha in amniga dib loo soo celiyo in kow in dib u habeen lagu sameeyo ciidanka booliiska soomaaliyeed labo in sare loo qaado tayada iyo tababarka ciidanka lana kordhiyo tiradooda saddex in sare loo qaado wacyigelinta bulshada si ay ula shaqeeyaan booliska afar in saldhigyada la geeyo taliyayaal daacad u ah aqoon iyo khibrad leh shaqadoodana daacad u ah shan in isbeddel deg deg ah lagu sameeyo hoggaanka sare iyo booliska iyo midka gobolka banaadir lix in dib u hagaajin lagu sameeyo wada shaqeynta booliska iyo hay-adaha garsoorka waa mahadsan tahay doctor mukhtaar ee gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maxaa xal u ah caqabadaha amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaan sidii wax looga qaban lahaa
seynabula ani waxaan qabaa in qorshe loo sameeyo oo ah strategic security e ama qorshaha amniga ee gobolka iyo gobolada qorshahaas oo isla xisaabtan uu yahay la diyaariyo la xadeeyo isla xisaabtan la sameeyo degmo walba iyo waax walba iyo laan walbo amnigeeda la sugo wasiirkana oo qorshahaas isu hogaaminayo oo taliyayaasha amniga iyo nabad sugidda iyo booliiskaba uu liid ay ka noqonayaan ayna sameeyaan meel layidhaahdo operation room laga hago meel walba cabasha ka timaado ama qorshihii la xakameeyo horta ciyaalkan oo hadda foodada bilaabeen waxay ka bilaabmantay madiino hadda waxay socotaa kaaraan yaaqshid xaafadihii dhan ayuu ku saameeyey taa in la xasaliyo kadibna amni guud oo qorsheysan in la dejiyo lala xisaabtamo dharcad badan magaalada lagu sii daayo dadka howlaha amniga lidka ku ah talaabooyin laga qaado taliyaasha saldhigyada iyo taliyaasha waaxyada iyo dhammaantooda qorshahaas laga qaybgeliyo amniga hadaad fiirsid london sidaanoo kale ahayd niman ir a la yiraahdo oo irishka ayaa dhibaato ku haye de markii dambene qorshaha loo sameeyey amniga sidiyaa lagu dejiyey qorshahaas ayaa wanaagsan in qorshe la sameeyo hogaan leh hogaankaas meeshii cabasha ka timaado isla markiiba degdeg wax looga qabto lala xisaabto maxkamadihii iyo amniga isla shaqeynayaan de waxaweyaan waxay noqonaysaa wixii alla rabay laakiin amniga keliya hadday wax qabtaan garsoorkan aan waxba laga qabanin wax hagaagaya ma jiro hay-adaha booliiska hadday dadaalaan wax soo qabtaa meeshii geelahay waa garsoorkii garsoorkina sida hadda cabashada loo taagan karaa cabasha ka jirtaa waxaa la rabaa in la iswaafajiyo garsoorka iyo amniga iyo booliiska iyo inay isla shaqeeyaan waayo markii qof oo dambiile lasoo qabto meesha la geenayo hay-adihii garsoorka garsoorkana inay tallaabo adag ka qaadaan dadka amni darada lidka ku ah hadday ogyihiin lala xisaabtamayo la xakameynayo maxkamad loo sameynayo lala xisaabtamayo xukun ku dhacayo way yar cabsoonayaan hadda daad fiirsan dhinacyada shabaabka xukumo amni dare kama jirto waayo way la xisaabtamayo qofka wax yar sameeyo ayagaa qorshe u samaysteen maxaad diidataa in annagaan inaan qorshe aan sameyno oo la xisaabtanno intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen mudano ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya cabdibare jibriil siyaasiga bashiir macalin cali iyo garyaqaan sare dhaktar mukhtaar nuur abuukar horeyna u soo noqday xeer ilaaliya ku-xigeenka qaranka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid seynab abuukar maxamed ayay ahayd oo soo jeedinaysay faaqidaada toddobaadka haatanna wakhtiga inta nooga har haddii aan dib idin xusuyo qodobadii warka ugu door karnaa boqolaal kun oo xujaaya oo ka kala socda dunida dacaladeeda ayaa maanta waxay istaageen banka carafo iyagoo gacmaha kor u taagaya ilaahay baraya gudanayana mid ka mid a rukunada ugu muhiimsan uguna dambeeya acmaasha xajka boqolaal kun oo muslimiin oo rag iyo dumara ayaa istaagay dooxada saxaaraha halkaasi oo ahayd halkii uu ka jeediyey nebi moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee khudbadiisii ugu dambeysay ee uu ugu baaqay muslimiinta midnimo iyo isjacayl muslimiin badan oo la qashuucsan cibaadada maalintan ayaa la arkayay iyagoo ilmeynaya buurta carafo oo qiyaastii labaatan kilomitir bariga ka xigta magaalada barakaysan ee maka ayay xujayadu tagaan aroorta hore ee maalinta carafo waxaana halkaasi ay joogaan ilaa iyo gabaldhaca ra-iisul wasaarihii hore ee dalka jabaan shenzo abe ayaa ku dhintay cusbitaal maanta oo jimcaha saacada kadib markii la toogtay isaga oo ku sugnaa goob uu ka socday ololo doorasho sida ay wariyeen warbaahinta gudaha ee dalkaasi iyadoo oo warbaahinta ay soo xiganayso xubin sare oo ka tirsan xisbiga abe ee liberal democratic party ayaa warbaahinta ay sheegtay in abe uu ku dhintay cusbitaalka magaalada kashihara warkiina waa dhaga intaasi haatan dhankii muusica kusoo dhawaada heestan xasan xuseen lafoole ayaa heestaasi qaadayay waxaynu ugu dambeysay idaacaddeena caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo aan adigu doorto dadka ka dhex socdo